barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o e da oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
door wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa khamiis waana sagaal iyo labaatanka bisha maarj sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadina duhurnimona ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah sida ay teknolojiyadda casriga ah ay u caawiso waxbarashada dhallinyarada iyaga oo goobo kala durugsan jooga
laba qaab baan wax ku dhignaa qaabna waa qaab class participation oo inuu ardaygii toosu soo xaadiro classkii iyadoo loo eegay atanansigiisa qaabna waa qoob online ah qaabka onlineku laba qaab buu baxaa tusaale ahaan qofku isagoo magaaladii jooga inuu online ku barto ama isagoo maqan oo magaaladii ka maqan oo meel kale jooga gobol kale ama waddan kale inuu online ku barto waxaa kale oo aad maqli doontaan waxyaabaha ay ku madadaashaan dhallinyarada ku nool dhulka baadiyaha ah marka howlahooda ay dhammaystaan sidoo kale kaalimihii heesaha ayaanan ka maqnayn waadantii jacaylka walwaalo dhankaaga waadantii waadantii jacaylka walwaalo dhankaaga ahow wabixiisa midaanu wadaagno ahow wabixiisa intii ciyaarahana waan idin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida ergooyin ka kala socda labada kuriya ayaa maanta wada hadallo yeeshay si ay uga wada xaajoodaan arrimo la xiriira shir madaxeedka la filayo inay isugu yimaadaan kim jong un iyo muun jain labada dhinac ayaa hore waxay ugu kulmeen tuulada la yidhaahdo banmujuun oo ah dhulka hubka ka caagan ee kala qaybiya labadaasi dal kulanka madaxweynayaasha labada dal ayaa lagu wadaa in uu dhaco labada bisha abril ee soo socota kaasi oo imaanaya kadib sannad xiise xoog leh ama xiisad aad u daran ay ku kala dhex jirtay dalalkaasi oo ku saabsan barnaamijka hubka nuclearka ah ee kuuriyada waqooyi iyo tijaabooyinkeeda gantaalada nuuca balestiga madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa aqbalay soo jeedinta madaxweynaha kuuriyada waqooyi in ay kulmaan kulankaasi oo la filayo isna inuu qabsoomo bisha mey ee fooda nagu soo haysa malaala yuusuf zay oo horay ugu guulaysatay abaalmarinta caalamiga ah ee nobel ayaa maanta oo khamiis ah dib ugu laabatay waddanka ay ka soo jeeda ee bakistan ku dhowaad lix sannadood kadib markii ay maleeshia mintidiin ah ku toogteen dooxada iswaad ee waqooyi galbeed ee bakistan saraakiisha ayaa sheegay in malaala oo ah labaatan jir u ololeysa waxbarashada gabdhaha dunida ay magaalada islaamabad kula kulantay ra-iisul wasaaraha bakistan shaahid khakhan cabaasi waxay sidoo kale la kulmi doontaa wakiilo ka kala socda ururada bulshada rayidka ah malaala ayaa nafteeda halis u gelisay oo ololeynta waxbarashada gabdhaha bakistan bishii oktoobar ee sanadkii labada kun laba iyo tobankii ayay maleeshia hubaysan oo wejiga soo duubtay joojiyeen baabuur ka keenay iskuulka kuna waday gurigeeda kadibna madaxa ka toogtay malaala malaala yuusuf oo ka dhaawacantay lafaha madaxa ayaa markiiba gargaar caafimaad oo deg deg ah ka heshay cisbitaal ay leeyihiin milatariga bakistan ka hor inta aanan loo qaadin dalka ingiriiska oo lagu daweeyey kooxda taalibaan ayaa xilligaasi sheegatay weerarka malaala waxay ku eedeeyeen in ay buunbuunisay dhaqanka galbeedka
duhur wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay teknolojiyadda casriga ayaa waxaa door weyn ay ka qaadataa horumarka qaybaha kala duwan ee nolosha gaar ahaana aqoonta oo ay sahasho in ay gaarto dadweyne jooga meelo kala durugsan magaalada laascaanood waxaa ku yaala dugsi ay koox dhallinyaro ah ay leeyihiin kaasi oo casharada ku bixiya hanaan online ah islamarkaasina casharo ay ka qaataan dhallinyaro jooga goobo ka baxsan magaalada wariyaheena v o a cabdikariim olol ayaa magaalada laascaanood waxa uu kula kulmay qaar ka mida dhallinyaradaasi islamarkaasina ka wareystay sida ay arrintaas ugu suurta gashay dhallinyarada magaalada laascanood ayaa aqoon durugsan waxay qaarkood u yeesheen si ay casharo ugu dhigi lahaayeen qaybaha kala duwan dadka doonaya inay si toosa ama meel shishe ay wax ka bartaan ayaa barnaamijka dhallinyarada waxay waraystay laba dhallinyaro ah oo aqoon-yahan oo si weyn ugu takhasusay cilmiga kombiyuutarka macalimiina ah sidoo kale waxay sharaxayaan faa'iidada onlineka wax lagu dhigto iyo waxbarashada ay leedahay iyo sida ka dhalinyarahan ay ugu caawiyaan dadka iyagoo aan aqoon fara badan u lahayn bismillahi raxmaan raxiim magacayga oo ah axmed maxamed aadan kana mid ah macaalimiinta ee ka howlgala magaalada laascaanood ee gobolka sool runtii waxaanu bixinaa college ahaan collejek aan waxbarashada ku bixino online ahaan iyo in ardayda caadi usoo galan galaaska oo ay bartaan collegekan magaciisa waxaa lahaa sahal software college oo ah wuxuu ka mid yahay waan dhihi karaya collejyada ugu waaweyn qaabka online ahaan casharada loogu dhigto waxaa weeye ardaygu intuu yimaado oo research gareeyo oo dee fiiga lacagta intuu bixiyo dabeedna intuu yimaado oo la siiyo user iyo password dabeedna waxaa dhici karta inuu ardayna magaalada ay joogaan wax ku bartaan ardayna ay ka maqan yihiin casharada onlineka ah oo websiteka ku kaydsan bay qaataan dabeedna way soo bartaan iyagoo markaa ka faa'iida badan aan dhihi karayo ardayda kale caadu yimaada niman dhalinyarana waad tihiin marka laga yimaado casharo fara badanna waad bixisaan oo aqoon-yahan fara badan baa ka tirsan xaruntiina ay ku kala duwan yihiin qofkaan idin arag cashirkii toos uga soo xaadirin wuu ka duwan yahay ardayda kale caadi timaada waayo uu ka dhiiran yahay kana faa'iida badan yahay kana wax doon badan yahay waayo de marka loo tilmaamay la dhaho waxaa doon isagu qabo isdhigan maayo sida ardayga kale ardayga dhigta waxaa laga yaabaa inkastoo ad ardaydoodana kayaga faa'iida badan yihiin waxaa dhici karta ardayga jooga inaad tiraahdo waxaan doon oo isagoo keliya kaa sugo waxa adiga afkaa kasoo baxaya gacantaada iyo baracticalkaaga ku tustid laakiin marka ardayga la dhaho online ahaana aad tiraahid combyutarkii wakaas intaana doon intaa kalena kasii doon meel kale waxaa dhici karta in maadaama uusan ku arkayn in ka badan raadi in badan raadiyo in badan ka wax doondoon badan yahay qofka onlineka kale ama qofka caadiga wax u bartaa ka waran waxaad adiguna ka mid tahay macalimiinta ardayda wax dhiga barnaamijkan onlineka iyo inaad casharada si toos iyo si daduma dadka ku siisaan bal ka war bismillahi raxmaan raxiim ugu horeyntii magacayga waa cismaan cabdi axmed halkan waxaan ka salaamaya dhammaan bahda v o ga sidoo kale halkan waxaan ka salaamaya dhammaan maamulkii macalimiinta saastur meel kasta ay ka joogaan ee daafaha caalamka haddii aan usoo gudbo su-aashan ah qaabka aanu u barno dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed goobaha kala duwan ee waxbarashada ee ka bixiso ee college sal software laba qaab baan wax ku dhignaa qaabna waa qaab class participation oo inuu ardaygii toos soo xadiro classkii iyadoo loo eegaya tanansigiisa qaabna waa qoob online ah qaabka onlineku laba qaab buu baxaa tusaale ahaan qofku isagoo magaaladii jooga inuu online ku barto ama isagoo maqan oo magaaladii ka maqan oo meel kale jooga gobol kale ama wadan kale inuu online ku barto onlineku qaabka u shaqeeya waxa weeyaan shirkaddu waxay leedahay database ama website bay leedahay websiteka qofka waa laga diiwaangelinaya waxaa loo sameynaya user iyo password user iyo passwordka marka loo sameeyo qofka haddii uu magaalada joogo wuxuu imaanaya xarunta waa la diiwaangelinayaa username iyo passwordkiis baa la siinaya oo secure isagu uun yaqaano reservationki baa laga qaadayaa waxbarashada iskuulladaoo kale la mida bal ka waran marka dadku idin yimaadaan qaar waad aragto waan arkaya dee toos baad ugu dhigaysaan kuwana waa kuwan qaabka onlineka markaad dhallinyar ahaan u sharaxaysaan laydin yidhahda xaggee kusoo barateen ka waran su-aalaha dadku idin weydiiyaan
cilmiguna iminka berigi hore waa loo safri jiray oo magaalatu magaalo wadantu wadan baa loo aadi jiray laakiin iminka cilmigu wuxuu ku xiran yahay wuxuu saaran yahay online buu saaran yahay youtubeka haddii aad geshid ama aad shabakadaha geshid waxyaaba farabad baad ka heli karaysaa marka dhalinyarada somaliyed waxaan kula talin laha inay wax raadiyaan oo wax baarhaan qofka qofka uu ka baaris badan yahay waxaan aaminsanahay inuu ka cilmi badan yahay waxyaaba badanna uu faa'iidayo marka onlinekani waxyaabaha faa'iidooyinka uu leeyahy waxaa ka mid ah qofku wuxuu ka faa'iidayaa cilmi dheeraada waayo ardaygii cashirkii baa la siinayaa cashirkii online baa loogu dirayaa kadibna marka uu intaa barto han outka markuu eego wuxuu samaynayaa ardaygii inuu isku dayo inuu raadiyo waxyaaba dheeraad ah marka faa'iidooyinka ku jira kale waxaa ka mid ah ardaygii tusaaleahaan waxaa laga yaabaa inuu shaqaysto oo ama xaasle uu leeyahay oo dabcan uu mashquulsan yahay marka halkaa wuxuu ka helayaa jaanis labaad isagoo wax baranayo cilmiga baranaya barnaamijyada ugu wanaagsan ee wax lagu barto waxaa ka mid ah ama ku sahlaya barnaamijkan ardayga horta marka hore in lagu xiri karayo ama meesha wax ka baranaya inay tahay website ay leedahay websitekaas laftarkiisa ay ku jiraan cilmigii user iyo passwordna laga siin karayo kole meesha ugu dhowey kale qofka online haddii meel kasta ay joogto uu ka baran karaya waa saas ama waxaa la sameeyaa casharada unbaa emailkiisa loogu diraa dabeedna hadhowna feedback iyo su-aalaha uu qaba dib macalinka ugu soo celin karayaa
kaasna waxau ahaa wariyaheena v o a ee laascaanood cabdikariim olol oo wareysanayay qaar ka mid a dhalinyaro casharo ku bixiya hanaanka onlineka halkaad weli nagala socotaan waa washington
sannadihii u dambeeyey adeegyada isgaarsiinta casriga ah waxay ahaayeen qaar bulshada soomaalida dhexdeeda ku sii fidaya waxaana la tilmaamaa in ay si xoogan amaba ay xoojiyeen warbaahinta bulshada ay u adeegsadaan dhallinyaro kala duwan oo ku dhaqan baadiyaha iyo magaalooyinkaba haddaba dhallinyarada ku nool dhulka baadiyaha ah maxay madadaalo ka dhigtaan mase la socdaan qaybaha kala duwan ee warbaahinta bulshada wariyaha v o e da haashim sheekh cumar good ayaa baadiyaha gobolka owdal kula kulmay dhalinyaro beeraley ah waxaana uu ka wareystay waxa ay madadaalo ka dhigtaan marka ay howlahooda ay soo dhammaystaan rag dhallinyaro beeraleyate wakhtiyada caweyskii iyo habeenkii waxyaabaha dhallinyarada tuuladan ku nool waxay ku madadaaloodaan magacaygu waa nuur cali xaddi waxaan ku noolahay tuulada xamarta oo ka tirsan degmada baki inta badan waxay ku mamadaaloodaan markii qof walba markuu soo shaqeyso beerihiisa iyo camalkiisao dhan soo dhammaysto ama qoyskiisii iska tagaayo iska nasanayna koo daalan marka qaar waxaa jira tuulada iska yimaado oo isa meelaha jaadkii waxa ku cunaa oo meelaha iskaga sheekeeya wax nooc walba weleeyihin saalax rag dhallinyara oo deegaan beeraley aad degantihiin waxyaabaha madadaalada ee aad ka sheekaysataan maxaa ugu badan saalax xuseen muumin awaala ayaa la idhahdaa waxa weeyaan de horta kolley nin walba kolku beertiisa maanta kasoo shaqeeyo maanta oo dhan shaqaynayey waxa weeyaan kolley deelin maanta oo dhan beer ka shaqaynaya beerna hawsheedu ma yara wax madadaaladeed waxa nin walba halkii dee qoyskuuga ahaa u ku rawaxaa oo iska deelin waa nin maanta oo dhan shaqaynayay oo iska hoydaawan
maydii soo gaadheen internetku maydii soo gaadheen
internetku haa dhulkan inkastoo kuma badna laakiin iminka laakiin inkastoo anteenadu maxaan kula soqoqol ku ahayd iminka laakiin anteenadu soo korodhayoo anteenadu internetku waa caadi ha waa lagu isticmaalaa daybo maxaa ka mid a een, waxyaabaha ugu badan ee aad kala socotaan ama internetka ama mobilkan magacaygu waa dayb xuseen habane horta markii hore waan isticmaali jiray waan lahaan jiray laakiin in- in wuu taleefonkii bay ka jabay halkaa markaa xaggan lagu- kuma isticmaali karo oo dee ka- caatinada ayaa kusoo qulasa oo saaxiibkeen inoo sheegay laakiin waxaan ku madadaaloonaa inta badan een dee ninba waxbuu ku fikiraa inaan halkan ka furno bareefad dhallinyarteydii soo noqotay oon dadka wax barno Een, markaan dhinaca kale usoo noqonno waxaa jira iminka telefoonkan gacanta oo kale beryihii hore idinma soo gaari jirin haddase telefoonka gacanta iyo lacagaha lagu dirsado intaba waa la isticmaalaa marka nuur bal ka waran een, si aad u isticmaashaan telefoonkan gacanta iyo adeegga uu idiin qabto maxaa ka mid a Ee, telefoonka gacanta wuxuu u fududeeyey adeegyo badan oo sidaad ogtahayba laga maarmaan ah waxaan u isticmaalaa diritaan lacagaha ee, wax walba iminka ku iibsan adaad lacag saytid telefoonka ay kugu jirta wax jabaad ku saytidoo cadaan ah ma jiro waxaad ku isticmaali kartaa adeegyada internetka sida facebooka ee, whatsappka fiberka xataa waxaad la xidhiiri kartaa adigoo tuulo miyi joogay qof joogay maraykanka ama ingiriiska meelaha dibadaha marmar asxaabtaadaad kala sheekaysan kartaa marmar kalena waxaad ka baran kartaa ba cilmi ahaan baad u geli kartaa internetka googolka
fikirka aad ka haysato taa uu tilmaamay nuur een, saalaxow maxaad nooga sheegi kartaa een, facebooka iyo whatsappka iyo waxyaabaha uu tilmaamayo waxa aqoonaya fikir ma ka haystaado waan ka haystaa laakiin waxa weeyaan meeshan sidaan kuu sheegay hadda ka hor caantinadu suquqol ayay ku ahayd iminka laakiin waxa weeyaan muddo aduu muddo dhow muddo ilaa dhowr bilooda ayuunbaa maxaan kuraa caantinadu kusoo kordhay oo telesomtal naloo taagay marka waan isticmaal lahaa iminka waan isticmaalaa facebook iyo internetka Ah, dayb ma isticmaasha adigu Een, facebooka iyo waxyaabaha ee, social mediaha la yidhaha horta markii hore waan isticmaali jiray laakiin waqtikan aan joogno ma isticmaalin aduu muddo waqti ilaa sanad gaadhaya idaacadaha iminka laantan idin wareysanaysa ee v o eda oo kale ma ka dhegaysataan raadiyaha iyo ee, facebookyada oo kale Haa, raadiyaan ka dhegaysanaa waan ka dhegaysanaa waxa weye aad baan idaacada u dhegaysanaa
marka idaacaddan voiceka oo kale maxaad ka dhegaysataa v o eda la yidhaha fiyooda dee waqti waqti eeg yaan dhegaysanaa inta badan waa waxyaabo kale ku mashquulsanahay haye nuur maxaad ka dhegaysataan v o eda oo kale
v o eda waxaan ka dhegeysanaa horta waa waa eh, idaacad si gaara dadka wareysata moogtahay oo taariikhaha taariikhihii horeeto iyo madadaalooyinka muxuu ahaa iyo dhaqamadii hore soomaaliga Een, waxaa kaloo taariikh nololeedyada dadka iyo xatiye een, isbeddelka xaaladaha waxaasoo dhan baan ka dhegeysan jireen Iin kuwaas waxay ka mid ahaayeen saddex dhallinyara oo la kala yidhaahdo nuur dayib iyo saalax dhalinyartiina yihiin dhalinyar beeraleya waan ku wareysanayay barnaamijka dhalinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o a
aad ayuu u mahadsan yahay haashim sheekh cumar good dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a washington markaana kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabanay fanaanada asma saban
muxuu wejigaagu sidii waqal hore muxuu wejigaagu sidii waqal hore wilasha indhahayga wacnaanu sidaa wilasha indhahayga wacnaanu sidaa muxuu wejigaagu sidii waqal hore muxuu wejigaagu sidii waqal hore wilasha indhahayga wacnaanu sidaa wilasha indhahayga wacnaanu sidaa intuu wadnahaygu wahey ku tabaaye intuu wadnahaygu wahey ku tabaaye hawiiqin hawiiqin naftayda hawiiqin hawiiqin naftayda wanaagu ka buuxo intuu wadnahaygu wahey ku tabaaye intuu wadnahaygu wahey ku tabaaye hawiiqin hawiiqin naftayda hawiiqin hawiiqin naftayda wanaagu ka buuxo waadante jacaylka walwaalo dhankaaga waadante waadante jacaylka walwaalo dhankaaga ahow wabixiisa midaanu wadaagno ahow wabixiisa midaanu wadaagno waadante jacaylka walwaalo dhankaaga waadante waadante jacaylka walwaalo dhankaaga ahow wabixiisa midaanu wadaagno ahow wabixiisa midaanu wadaagno wuxuu wacadkeenu waxyaha qalbigayga wuxuu wacadkeenu waxyaha qalbigayga si waafiya maanka runtii ugu wenyey si waafiya maanka runtii ugu wenyey wuxuu wacadkeenu waxyaha qalbigayga wuxuu wacadkeenu waxyaha qalbigayga si waafiya maanka runtii ugu wenyey si waafiya maanka runtii ugu wenyey intaad ka warhayso nafta wehelkaagu intaad ka warhayso nafta wehelkaagu walwalka kalgacaylka waxyeelo kama yidhay walwalka kalgacaylka waxyeelo kama yidhay intaad ka warhayso nafta wehelkaagu intaad ka warhayso nafta wehelkaagu walwalka kalgacaylka waxyeelo kama yidhay walwalka kalgacaylka waxyeelo kama yidhay waadante jacaylka walwaalo dhankaaga waadante waadante jacaylka walwaalo dhankaaga
walaantii jacaylka heestal kudhigeedu ahaa ayaa dhegaystaynaya codkii asma saban haatana nuur xasan nuur buqaare oo istuudiyaha igu heliya cayaaraha ku soo dhowaada
mahadsanid aan dureeyey dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacaddeena duhurnimo haddii aan ku horeyno xiriirka kubadda cagta adduunka ee fifa ayaa arbacadii ku dhawaaqay inuu bilaabayo baaritaan la xiriira gabadfallo la xiriira dhinaca cunsuriyadda oo lash- lagu eedeeyey in taageerayaasha xulka qaranka ruushka ay kula dhaqaaqeen qaar ka mid ah ciyaartooyda madowga ah ee xulka faransiiska intii ay socotay ciyaar saaxiibtinimo oo dhex martay faransiiska iyo ruushka talaadadii hore qaar ka mid ah taageerayaasha xulka qaranka ruushka ayaa lagu eedeeyey in ay cunsuriyeeyeen amaba ay hadallo cunsuriye ah ay ku tuureen qaar ka mid ah ciyaartooyda faransiiska oo uu ku jiro ciyaaryahanka lagu magacaabo kante wariye ka tirsan wakaalada wararka ee reuters oo garoonka magaalada st petersburg ee dalka ruushka ku sugnaa ayaa sheegay inuu maqlay hadallo iyo erayo lid ku ah qaar ka mid ah ciyaaryahanadaasi fifa waxa ay sheegtay in haddii ay ku hesho dembi ay ganaaxi doonto xulka qaranka ee dalkaasi rushia eedahan ayaa soo baxay saddex bilood ka hor inta aanay ciyaaraha adduunka lagu qabanin dalka ruushka bisha juun ee soo aadan waxaana soo isa soo tarayey bilooyinkii ugu dambeeyey qayladhaan ka soo yeeraysa qaar ka mid ah guddiyada u dhaqdhaqaaqa ciyaartooyda madowga ah ee la cunsuriyeeyo wararka la xiriira ciyaaraha adduunka ayaan ku jirnaa ee sanadkan dhici doona eh, qaar ka mid ah ciyaartooyda dhaawacyada ku maqnaa ee dhowaanahan kasoo bogsaday dhaawacyada ay qabeen ee caanka ah ayaa ku dadaalayay sidii ay boos uga heli lahaayeen xulalka qarankooda ee ku lugta lah ama ku lugta lahaan doona ciyaaraha kubadda cagta adduunka ee bisha juun ka furmi doona rushiya ciyaaryahanka khadka dhexe uga ciyaara kooxda liverpool iyo xulka ingiriiska aadam lalana ayaa sheegay in uu go-aansaday in uu aada ugu dadaalo sidii uu uga mid noqon lahaa ciyaartooyda xulka qaranka england ee ka qaybgeli doona koobka adduunka sagaalbaatan jirkan ayaa muddo bilooyin ah ka maqnaa garoomada hase yeeshee waxa uu ka mid ahaa ciyaartooydii xulka england u matalaysay ciyaar saaxiibtinimo oo uu ingiriiska la ciyaaray talyaaniga talaadadii lasoo dhaafay ciyaartaas oo ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah aadam lalana ayaa ka mid ah ciyaartooyda khadka dhexe uga ciyaarta kooxda kubadda cagta ee liverpool ee dalkaasi ingiriiska dhinaca kalena kadib markii ay nasteen horyaalada ca- kubadda cagta ee qaaradda yurub intooda badan ayaa sabtida iyo axadda soo aadan waxaa dib u furmi doona horyaalada ingiriiska ciyaaro xiise leh ayaa dhici doona kooxda chelsea ayaa waxay la ciyaareysaa kooxda ay isku magaalada yihiin ee tottenham ciyaartaas ayaa loo arkaa inay tahay tan ugu xiisaha badan ee toddobaadkan soo aad- a- dhammaadka toddobaadkan ka dhici doonta ingiriiska labadan koox ayaa isku haysta kaalinta afraad chelsea ayaa waxa ay u jirtaa shan dhibcood kooxda tottenham waxaana haddii tottenham ay badiso ay kordhin doontaa dhibcaha ay ka sarreyso kooxda chelsea oo ay ka dhigi doonto siddeed dhibcood hase yeeshee waxaa adkaan doonta in tottenham ay guriga chelsea ku badiso sababtoo ah tan iyo kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii kooxda tottenham kuma aysan badin garoonka stanford bridge ee kooxda chelsea ee magaalada london kooxda horyaalka hogaaminaysa ee manchester cityna waxay la ciyaari doontaa everton haddii ay ka badiso everton islamarkaana kulanka ku xiga oo ay la ciyaari doonto manchester unitedna ay badiso waxa ay qaadi doontaa horyaalka ingiriiska ee xilli ciyaareedkan dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta
mahadsanida nuur xasan nuur buqaare haatana aan ku dhasanay heesta aan ku dhigeedu yahay qiiro waxaa wasiir ugu luqeynaya dalmaryare iyo deeqa axmed
So, قال دمرو xanuunayso caadirkeen haddaye balbidooja weeya dankastuunu qaadaba diilay igeliso caadirkeen haddaye balbidooja weeya qalbiga ku tiirsada
dalmaryare iyo deeqa axmed ayaa wadajir heestaasi ugu luqaynayay halka aad nagala socotaan weli waa laanta af soomaaliga ee v o a iyada ayaana ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ay wadajirkan kuu soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari anigoo ah ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doonana sidaa iyo nabadgelyo Dirkay